adiga miyirkaygii la
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waan oo wanaagsan tahawada naga dhegaysanaya meel kastoo aydu naga maqlaysaan waa jimcaha ay saddex iyo toban tahay bisha afraad iyo cibril sannada labada kun iyo siddeed iyo tobanka waa qarriga koob iyo labaatanaad sanadkiisa siddeed iyo tobnaad waana toddobaadkii saddex iyo tobnaad ee toddobaadkii afar iyo tobnaad in idhaaho ee sanadkan imkaanu ku jirna cusuba labada kun iyo siddeed iyo tobanka ku soo dhowaada barnaamijka xiisaha ee kalgacalka lahaa ee imaqashii imadadaadi
maxaa ku daaray maya maxaa ku daaray maya
barnaamijka maqashii madadaaliya dhanka farsamada waxaa khiyaartan dhegaysanaysaay inoo farsameynaya fahad cabdi axmed sheekh fahad yare dhanka tebintana galabta waa anigoo cabdisalaan cali mataana iyadoo xigta barnaamijka samira cabdiraxmaan liibaan aan filayo inay shaqo ku yaraa maqan tahay mar kale iyo in maqashii i madadaali waa tahay sugan door ayaan idin hayaa hase yeeshee waraqadda ugu horraysa aan jecel ahay inaan ku bilaabo aabbe warsame sheekh cabdi abbanuur iyo hooyo macaan caddey busir aweys iyo hooyo caasho malaaq iyo hooyo aamine malaaq iyo hooyo maana malaaq iyo ayeyo daadooy maxamed iyo ayeyo aamu cusmaan iyo hooyo khadiijo maxamed aadan iyo abti cali busir aweys iyo abti daahir busir aweys iyo abti maaxi busir aweys iyo adeer liibaan sheekh cabdi abbanuur iyo haaskiisa adeer abuukar sheekh cabdi abbanuur iyo xaaskiisa adeer makaraan sheekh abbanuur adeer makaraan sheekh cabdi abbanuur iyo xaaskiisa adeer cali sheekh cabdi abbanuur caliyare iyo xaaskiisa adeer yuusuf sheekh cabdi abbanuur eedda xaawo cali iyo eedda biibi aweysi eedda nuurto sheekh cabdi abbanuur iyo eedda isniin sheekh cabdi abbanuur iyo eedda saciido sheekh cabdi abbanuur iyo habaryar ramle xaaji bimaaxi iyo habaryar nise xaaji maaxi iyo habaryar shukri cali cusmaan shukri shaaco iyo maxamed warsame sheekh cabdi iyo liibaan warsame sheekh cabdi iyo eliyas warsame sheekh cabdi iyo abaayo nuurto warsame sheekh cabdi iyo deeqa warsame sheekh cabdi iyo xamdi cabdilaahi xuseen iyo hebe maxamed warsame iyo raaxo yuusuf aadan iyo maxamed muumin suufi iyo nasrudiin raage cali iyo kamaal cabdiqaadir sheikhi iyo maxamed maxamuud sheekh ruwal iyo cabdilaahi cabdiwaaxid biraahin iyo cabdimajiid cabdi macalin iyo maxamed nuur sharaawe iyo amal cali muumin amuula caliraa iyo farxiyo maxamed cali iyo cabdiraxmaan maxamed cumar galad iyo shamsoo xaaji cabdiqaadir iyo naciimo axmed xaaji iyo mune maxamed xuseen iyo xasan maxamed xuseen iyo maa'ido yuusuf siciid hayle iyo aniso aadan diidow iyo fariida isaaq cabdi iyo aadan isaaq cabdiraxmaan iyo cabdifataax sheekh axmed abikar iyo aadan xuseen cabdi subayr oo aadani la yidhaaho iyo saalax sheekh axmedey sheekh abikar iyo cabdifataax cabdilaahi garuun iyo najimo axmed xaaji cabdiqaadir iyo cabdixakiin muxuudiin xasan kabtan xagaley iyo xuseen cabdilaahi cali akasiisi baa layidhahaa iyo maryan maxamed xuseen iyo yunis warsame sheekh cabdi iyo roqyo yuusuf maxamed iyo caaisha cali busuri iyo cabiiri abuukar kumane iyo liina cali islaaq iyo ladan cali busuri iyo maxamed cabdicasiis nuur iyo farxiye xaaji cabdulqaadir iyo maxamed baaxasan aweys iyo hooyo caddey shariif nuur iyo abbaaya nasra qadar abuukar iyo sahre qadar abuukar iyo caaliye qadar abuukar iyo maryan qadar abuukar iyo sucaade qadar abuukar iyo amal qadar abuukar iyo eedda samaan abuukar iyo eedda nuurto suufi xaaji iyo eedda biibi abuukar amiin iyo habaryar caali shariif nuur iyo ismaaciil maxamed iyo yaasir saciid cabdi iyo caadil cali abuukar iyo cabdiqaadir munye cusmaan iyo maxamed cabdilaahi nuur iyo suldaan cabdilaahi nuur iyo xasan saqaaw iyo sheekh daahir xaaji iyo sheekh daahir xaaji cali iyo amal saciid cabdi iyo tumac cabdilaahi nuur iyo naadiye cali abuukar iyo saciide suufi axmed iyo aamine cumar nuur iyo fatma xasan saqaawe umulkayr munye cusmaan iyo geni xasan suufi iyo amran maye amiin iyo muna munye cismaan saamiya muridi sheekh iyo jiije ikar cali iyo sacuudi cabdulqaadir shariif iyo deeqa maxamed shariif iyo raxmo cali nuur iyo caasho cabdicasiis iyo xanaan xasan maxamed iyo abaaye xamdi naawe iyo maxamed xuseen muuse maxamed oo kaafi la yidhaaho dhammaan dadkaas oo isku duuban oo weliba ay ku jiraan laba qofood aad iigu weyn oo aan ka xusayo inantan adeerku ahay ee amal cali muumin iyo farxiye maxamed cali oo siciid cabdisanaan cali mataan hooyadiisa dhammaantiin baa malaa'ikooda sahradiin salaanto ayaan leeyahay hambaliyo bogaadin bay waxay u ciyaarayaan cabdifataax warsame sheekh cabdi iyo aroosadda tuma qadar abuukar oo shantii abril laba kun iyo siddeed tobanka khamiista arooskoodu uu ka dhacay arooskoodba halka uu ka dhacay ma sheegin ilaahay waxaan ka baryayaa arooska loo ayo ayaan leeyahay waayahay dhammaan bulshada soomaaliyada ku nool degmada sal gobolka shabeellada hoose oo reer axmed cabdulla qeyragulahar ugu horreeyaan reer cali mataan iyo reer cali xuseen cilmi oo aan ka xusayo dadii cibaada mataan maalin iyo carruurteeda maxamed cali xuseen iyo leyle cali xuseen iyo hibe cali xuseen iyo xasan cali xuseen iyo cabdullahi maxamed culisow iyo canab cali xuseen iyo salme cali xuseen iyo ay ku jiraan xasan cali xuseen xasan shiine iyo daari cali xuseen iyo dhammaan carruurteeda iyo qoysaskooda iyo xaasaskooda iyo dhowal maxamed xirse iyo iyo carruurteeda oo kala aad deeqo axmed xasan iyo xamdi axmed xasan xamdi xarriba ayaa la yidhahaa yurub axmed xasan iyo faysal axmed xasan iyo nafise axmed xasan iyo deeqo cabdiqadar iyo ilaaf iyo dhammaantood asxaabta reer tookiyo oo dhan iyo anigoo cabdisan cali mataan iyo saxirkay fahad geelle waxaanu hambaliyo bogoyd halka ka ciyaaraynaa caasha cumar maxamuud iyo khaliif axmed cabdulla khayre oo gaatixo la yidhaaha oo gabadh ugu dhalatay xarunta gobolka jubbada hoose magaalada kismaayo ilahay waxaan ugu baryaynaa gabadhaas inay noqoto gabadhii baari oo ah waalidiinta tayska ugu horreeya macarababaya saaxiibkay baan leeyahay haddee waa ku kaa faadow
Bye.
maxamed yuusuf cabdi jannadii firdows allah ka waraabiyo waa mid ka mid a fanaaniintii goboladii hargeysa kun iyo sagaal boqol iyo siddeed iyo lixdankiiba waa iska qaaday baraaro ayaa dheeraha intaa aynu ku yaraakinno waayahay asxaab fara badan baa halkan ku qoran oo ilaa iyo siddeetan qofood aan ka yarayn oo maryan maxamed xuseen iyo xuseen cabdillaahi cali iyo cabdixakiin muxyidiin xasan iyo najme axmed xaaji cabdulqaadir iyo cabdifataax cabdillaahi garuun iyo saalax saalax sheekh axmedey sheekh abikar iyo aadan xuseen cabdi subayr iyo cabdifatax sheekh axmed abikar iyo aadan isaaq cabdiraxmaan fariida isaaq cabdi iyo anise aadan diido iyo mayda yuusuf saciid xayle iyo xasan maxamed xuseen iyo munac maxamed xuseen iyo naciime axmed xaaji iyo shamse xaaji cabdulqaadir iyo cabdiraxmaan maxamed cumar oo galad la yidhaaho iyo farxiyo maxamed cali farxiyo aad baan kuu salaamayaa waa idankayga hooyadii amal cali muuminiin intaan adeerka u ahay maxamed nuur sharaawe dhammaan asxaabtaasi waa wasaaradda shaqaalaha wasaaradda tamarta ayay ka tirsan yihiin waa amal iyo farxiyo maxamed nuur sharaawe iyo cabdimajiid cabdi macalin iyo cabdilaahi cabdiwaaxid ibraahin iyo maxamed maxamuud sheekh ruul iyo cabdilaahi cabdiwaaxid ibraahin iyo kamal cabdiqaadir sheekhe iyo nasrudiin raaga cali iyo maxamed muumin suufi iyo raaxa yuusuf aadan iyo hibe maxamed warsame iyo xamdi cabdilaahi xuseen iyo deeqa warsame sheekh cabdi iyo ilyaas warsame sheekh cabdi iyo nuurto warsame sheekh cabdi iyo liibaan warsame sheekh cabdi iyo maxamed warsame sheekh cabdi iyo shukri cali cusmaan iyo anise xaaji maaxi iyo ramle xaaji maaxi iyo saciida sheekh cabdi abanuur iyo sinaan sheekh cabdi abanuur iyo nuurto sheekh cabdi abanuur iyo bibi awis iyo xaawo cali iyo yuusuf sheekh cabdi abanuur iyo cali sheekh cabdi abanuur caliyare iyo xaaskiisa makaraan sheekh cabdi abanuur iyo xaaskiisa abubakar sheekh cabdi abanuur iyo xaaskiisa liibaan sheekh cabdi abanuur iyo xaaskiisa maaxi busuur aweys iyo daahir busuur aweys iyo cali busuur aweys iyo khadiija maxamed aadan iyo aamow cusmaan iyo daadoy maxamed iyo maana malaaq iyo amine malaaq iyo caashe malaaq iyo macaan caday busuur aweys iyo warsamo sheekh cabdi abanuur iyo amal saciid cabdi iyo tuma cabdilaahi nuur iyo naadiya cali abubakar iyo saciid yusufi axmed iyo amine cumar nuur iyo faatma xasan sakaawi iyo mulqayr munye cusmaan iyo geni xasan suufi iyo amran maye amiin iyo muna munye cusmaan iyo saamiye muriidi sheekh يجايكر علي سعود عبد القادر شرفي الداغم محمد شرفي رحمة على النور يا عشاء عبد العزيز يا حنان حسن محمد يا حمدي الناوي يا محمد حسين موسى يا عدي شريف النور يا نصر قدر ابو كري سهر قدر ابو كري علي قدر ابو كري مري قدر ابو كري سعاد قدر ابو كري يمن قدر ابو كري سمن ابو كري نور تسويفي حاجي بيبي ابو كري عاد بفربدين دتكو يا علي شريف النور يا اسماعيل محمد يا ياسر سعيد عبدي يا عادل علي ابو كري iyo cabdulqaadir muye cusmaan iyo maxamed cabdillaahi nuur iyo suldaan cabdillahi nuur iyo xasan sakaawo iyo sheekh daahir xaaji cali tuma qadar abukar iyo cabdifatax warsame sheekh cabdi horooskoodu ka dhacay ama aroosay oo aqal galay ayay u ciyaarayaan hambalyo iyadana maxamed baax maxamed baax xasan aweys iyo fariya xaaji cabdulqaadir iyo maxamed cabdicasiis nuur iyo ladar cali busuri iyo liina cali isaaq iyo cabiire abukar qumane iyo caisha cali busuri iyo roqyo yuusuf maxamed yunis warsame sheekh cabdi baan hambalyada ka harin arooska loo ayaa ayaan leeyahay faad muxidiin khilaf iyo cabdiqaadir muxidiin khilaf iyo cabdiqaadir cabdillahi ibrahim atoosh iyo cabdillahi barre raage iyo xamed ibrahim xamid iyo maxamed cabdixakiim bunka saaxiibkay hadfuul iyo faysal fahad cabdi axmed fahad yaro iminka farsamada stuudiya inoo jooga transmishka stuudiya sideedaad jooga barnaamijka min farsameynaya anigoo cabdisalaam ah iyo wariyaasha dhammaan wasaaradda warfaafinta hashin t v raadiyo muqdisho waxaanu hambalyo leenahay caasho cumar maxamed iyo khaliif axmed cabdulle gaataxo oo gabadh ugu dhalatay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose allah ka dhigo gabadhaasi inantii dalkeeda iyo dadkeeda manfacda waxaan u ciyaarayaa allahu akbar garan maayo waxay gubee cumar dhuulle cali cumar mahdi maqlaboon
gacaloy marnaba may gumaysanine gacaloy marnaba may gumaysanine naga goohooy gakaada iga goohoonoy gakaada garan maayo xaygubeen garan maayo xaygubeen gartayo iga walla adaygume gacaltooyadii garan waydayo waad gees martee caqligaanad gelin nafsigaa gudaa oo ku garaab socdaa gacaloy marnaba hay gumaysanin riteen goortan isidhee waad gaadhaynabaad geedigii wadeen dhaxan gabadayoon waxaad gaysataba guudka urtee goortan isidhee waad gaadhaynabaad way gedigii wadeen gacaloy marnaba hay gumaysanine gacaloy marnaba hay gumaysanine iga
ilaahay haw naxariisto oo haw noolo xabaasha cumar dhulle cali cumar maxdi heeskii garan maayo waxay gube kun iyo sagaaikiiba loo horta holkanka idka hadalka erayada miisiga lixanka dhammaan yaa isaga ayaa lahaba ma idaarta kusoo dhawo barnaamijka ayahay Een, aad baad u mahadsan tahay dadsi daacadda ku warqad- dhawhay barnaamijka dirsan waraqada horta adigaa keenomka gacanta ku wada ka hodhay aad iyo aad inoo daarta bal waraqada kugu horeysa waayahay aad baad u mahadsan tahay waraqada ugu horeysa ee gacanteeda kusoo dhacday waa tahniyad ee caruus farxad le waxaa diraya baaleeri ehelka iyo qaraabada waxaana lagu soo bilaabay aabbo warsame sheekh cabdi ee abbanuur iyo weliba hooye macaan cabdeey ee busuri aways iyo waxaa layidhi abaaya waa hooye caasha malaaq iyo waxaa diraya hooye aamina malaaq iyo hooye maama maana malaaq iyo waxaa diraya baaleeri ayeeya daadow maxamed iyo hayeeya aamow cismaan waxaa kaloo diraya baaleeri hooye khadiija maxamed aadan iyo abti cali ee, busuri aways iyo waxaa diraya baaleeri abti daadir busuri aways iyo waxaa kaloo diraya baaleeri baaxi busuri aways iyo adeer liibaan sheekh cabdi ee abanuur iyo xaaskiisa baaleeri waxaa kaloo diraya baaleeri adeer abubakar sheekh cabdi abanuur iyo xaaskiisa waxaa kaloo diraya baaleeri dhanka adeerayaashan ku guda jirnaayee makaraan sheekh cabdi abanuur iyo xaaskiisa waxaa kaloo diraya baleri cali sheekh cabdi abanuur iyo caliyare loo yaqaana iyo xaaskiisa waxaa kaloo diraya baleri yuusuf sheekh cabdi abanuur iyo eedaxaawa cali waxaa kaloo diraya baleri dhanka eedayaasha bibi aways iyo nuurto sheekh cabdi abanuur waxaa kaloo diraya baleri isniino sheekh cabdi abanuur iyo eeda saciida sheekh cabdi abanuur waxaa kaloo diraya baleri dhanka habrayaasha ramle xaaji maaxi iyo waxaa diraya baleri anise xaaji maaxi waxaa kaloo diraya baleri ee shukri cali cusmaan oo shukri shaano loo yaqaano waayahay maxamed warsame sheekh cabdi baa ka mid a dadka diraya dhanka walaalaha waxaa layidhi liibaan warsame sheekh cabdi waxaa kaloo diraya baleeri eliyaas warsame sheekh cabdi iyo abaaya nuurto warsame sheekh cabdi waxaa kaloo diraya baleeri abaaya deeqa warsame sheekh cabdi ee dhanka kale waxaa diraya baleeri weriye xamdi cabdulaahi xuseen iyo dee waa xamdi deyni malaha dabcan aad iyo aad iba ee maxamed warsame iyo raaxo yuusuf aadan iyo maxamed muumin suufi iyo nuuradiin raage cali iyo waxaa diraya baa layidhi kamaal cabduqaadir shiikhey iyo waxaa diraya baa layidhi maxamed maxamuud sheekh ee raawul iyo waxaa kaloo diraya baa layidhi cabdulaahi ee cabdiwaaxid ibraahim iyo cabdimajiid cabdi ee mucalim waxaa kaloo diraya baa layidhi asxaabta diraysa ka mid ah maxamed nuur sharaawe ee amaal cali muumin amuula baa loo yaqaanaa waaya waxaa kaloo diraya asxaabta dirayana ka mid a baa layidhi farxiya maxamed cali iyo cabdiraxmaan maxamed cumar galad baa lagu naanaysaayee shamse xaaji ee cabdiqaadir iyo naciime axmed xaaji mune maxamed xuseen iyo xasan maxamed xuseen iyo maa'ida yuusuf siciid xayle samiday waayahay anisa aadan diidow baa ka mid a dadka diraya fariida isaaq cabti iyo aadan isaaq cabdiraxmaan ee dalbireey baa lagu naanaysaa dalbireeyo dalbiero dalbiero aad iyo aad waa mid kamid ciyaartoyda finaaniga miiska halbowle Ay, sagaashan.
dee aniga moogtahay Mm.
ciyaaraha waa Horta laygu baashi iyo ciyaaraha dee dalbiero.
waa laygu wanaagsan yahay moogtahay Ay, inkastoo dee maalmahan dee meelo xiiso badan ay marayaan adunka dee daada cusub alla alla saanqada laakiin Daada- dambeeyo- daadii iyo- dambe iyo dee qaabkii habdaan soo bala horey.
qabsanayaaba.
Roberto Baggio iyo dadkaasi waa dadka Aad iyo aad.
garanaya.
ay ahay cabdifataax sheekh axmed abibakar oo fatxi lagu naanaysay iyo aadan xuseen cabdi subayr baa ka mida oo aadanay la yidhaahdo waxaa kaloo daraya baa layidhi saa waa saadax sheekh axmed deesh sheekh abibakar iyo cabdifataax cabdulaahi garuun waxaa daraya baa layidhi najme axmed xaaji cabdulqaadir iyo cabdikariin waa cabdixakiin muxiidiin xasan kabtanka waa kabtan xagley iyo xuseen cabdulaahi cali x c baa la yidhi waaya maryan maxamed xuseen baa ka mid a asxaabta diraysa warqadda dhanka kale u badida familku aad bay u badan yihiin ilaahay anoo barakeeye waxaa kaloo diraya baa layidhi yonis warsame sheekh cabdi iyo ruqya yuusuf maxamed iyo caaisha cali busuri waxaa ka mid a baa layidhi cabira abubakar qumano iyo waxaa diraya baa layidhi liina cali isaaq iyo ladan cali busuri iyo waxaa diraya baa layidhi maxamed cabdicasiis nuur iyo abaya farxiya xaaji cabdulqaadir maxamed baxsan aways iyo oo abuuna lagu naanayso waxaa kaloo diraya baa layidhi hooye cadey shariif nuur iyo abaya nasra qadar abubakar iyo weliba maadaay maxamed baa xasan waaye baxsan baa maxamed baa xasan aweys ah aad iyo aad halkaas wada ka saxda dee aya raalle hada asxaabta kala diraysa warqadan waxaa ka mid ah sahre qadar abubakar iyo caaliya qadar abubakar iyo maryan qadar abubakar waa dhankii abaayaasha sucaada qadar abubakar waxaa ka mid ah baa layidhi amal qadar abubakar iyo eeda saman abubakar iyo nuurta suufi xaaji bibi abubakar amiin baa ka mida iyo habaryar caali shariif nuur waxaa kaloo ka mid ah baa layidhi ismaaciil maxamed iyo yaasir siciid cabdi caadil cali abubakar baa ka mid a dadka diraya cabdiqaadir munyi cismaan iyo maxamed cabdulaahi nuur suldaan cabdulaahi nuur baa ka mid a iyo xasan sakhaawe iyo weliba sheekh daadir xaaji cali waxaa kaloo diraya amaal siciid cabdi iyo tuuma cabdulaahi nuur iyo sidoo kale naadiya cali abubakar siciid waa sciidwaa siciida suufi axmed iyo aamine cumar nuur waxaa kaloo diraya baa layidhi faatima xasan sakhaawe iyo umulkhayr munye cismaan waxaa kaloo diraya baa layidhi geni xasan suufi iyo amran munye amiin waxaa kaloo diraya baa layidhi muna munye cismaan iyo sidoo kale waxaa diraya saamiya muriidi sheekh dadka diraya waxaa ka mid a jiija iikar cali iyo sidoo kale sucdi cabdulqaadir shariif iyo deeqa maxamed shariif iyo sidoo kale raxmo cali nuur caasha cabdilcasiis baa ka mid a iyo xasan waa xanaan xasan maxamed iyo sidoo kale abaaye xamdi naawe iyo maxamed xuseen muuse maxamed kaafi ayaa loo yaqaanaa waayahay dhammaan dadkaasi aan kor kusoo xusnay waxay tahay niyad farxad la u dirayaan arooska iyo aroosadda waxaa weeyaan dee arooska baa layidhi cabdilfataax warsame sheekh cabdi iyo weliba aroosadda tuma ee qadar abubakar
oo arooskoodu ka dhacay gudaha dalka soomaaliya waayahay arooska loo ayo ayaanu leenahay hees baa inoo socday aad u qiimo badan laakiin maaidaay warqadda baan ka hormarayaaye waxaa layidhi waa waa taniyad meer baa layidhi hooyo siraad axmed nuur iyo abti cabdulqaadir cabdirashiid suldaan iyo cali axmed nuur iyo habaryaer shukri habaryaer shamso saynab ardo oreeji naado iyo shaafi axmed nuur waa naado iyo shaafi axmed nuur iyo aabo cumar sheekh axmed cabdirxuseen khaliif maxamed khaliif sheekh axmed eedo faadumo maryan ambaro sheekh axmed Aad iyo adar aad.
maxamed yuusuf waa adar maxamed iyo yuusuf iyo cali siyaad cabdulle eedo xaawo iyo eedo xabiibo jamiilo iyo ubax siyaad cabdulle faarax dhammaan reer siyaad cabdulle faarax Aad iyo waxay aad.
bogaadinayaan baa layidhi maxamed cumar sheekh axmed iyo fartuun cabdirasaaq siyaad oo meerkoodu ka dhacay magaalada muqdisho iyagoo jooga baa layidhi ee, waddanka sweden gaar ahaan magaalada gothenburg
waayahay dee annaguna waxaan leenahay waa tahniya dabcan caruuse reerkii lagu nagay ee lagu lagu nastee wada jireen nabad gala allah ayuu idinka yeel baan leenahay
waxaanu ciyaari allahayay maxaan Maxaad soo wadaa galabtade dee?
waxay ah garwaaqsi islayidhaabano hayaho cabdi xasan aadan dige oo inoo qaadayo ka mid ah haysaha suugaanta galabtaan ugu talagalnay barnaamijka
Thank
qaban waaye gogosheer kantaalay qarsoomba wadnaahayga gaarayo heesahan u saxdiyo qaban waaye gogosheer adna wayga gurtayo imaad garaabine adna wayga gurtayo imaad garaabine uu lahay ilaabaan gargaarkiis filaya adna wayga gurtayo imaad garaabine adna wayga gurtayo imaad garaabine uu lahay ilaabaan gargaarkiis filaya nafsiina waa ku gaarabyan wana gaabinayo wixii godohob walaal qaba isaga ka gooye nafsiina waa ku gaarabyan wana gaabinayo wixii godohob walaal qaba isaga ka gooye waad garwaaqsan doontaa markuu guud ka kararo waad garwaaqsan doontaa markuu guud ka kararo garbahaaga dhaansado waad garwaaqsan doontaa markuu guud ka kararo waad garwaaqsan doontaa markuu guud ka kararo garbahaaga dhaansado ilayn waa gadiisu godkooda damooye ilayn waa gadiisu godkooda damooye ka gaboobi mayside anigoon wax kala gara oo dhowr gu yaal jira hubbigahan igaa siray gacanta layga saare anigoon wax kala garan oo dhowr gu yaal jira hubbigahan igaa siray gacanta layga saare markii uu lafagalay jiirkana bariga guray markii uu lafagalay jiirkana bariga guray sidii geedi fuulu midigay isaaqeen markii uu lafagalay jiirkana bariga guray markii uu lafagalay jiirkana bariga guray sidii geedi fuulu midigay isaaqeen uu lahaa hamadiisa sidii jiminnigoysayo garaadkahaagumu oran armaad gacan ka siisa ulhamadiisa sidii jiminnigoysayo garaadkahaagumu oran armaad gacan ka siisa waad garwaaqsan doontaa markuu guud ka kararo waad garwaaqsan doontaa markuu guud ka kararo garbahaaga dhaansado waad garwaaqsan doontaa markuu guud ka kararo waad garwaaqsan doontaa markuu guud ka kararo garbahaaga dhaansado ilay waa gadiisu godkooda damooye ilay waa xaggiisaba gurca lala abuurayo mid qalloho canweeyo kaamuu garqaateen jacayl bahagadiisaba gurac lala abuurayo geed qalloo canweeyo kaamuu garqaadeen cadownimoo gaariyo qosoolaan gadal jirin cadownimoo gaariyo qosoolaan gadal jirin sirbuu kuhu guntaayo fa'iiluhu kugooyaa cadownimoo gaariyo qosoolaan gadal jirin cadownimoo gaariyo qosoolaan gadal jirin sirbu kuhu guntaayo fa'iiluhu kugooyaa gargaar la yeeshana kama guro wanaago gabalmay igu gaabsaday halkuu gogooshay dhigay ha- masraxyada ayaan intii ilaa tartanka intaan tago ayaan habeen walba haysti lahaa laakiin nasiibka maanan helino de waxaad Ah.
nasiibka uu ku weydo Ah, waxa weeyaan caaw- de- de loo- looma cishoodo aad iyo aad waayo waraaqadan baan iminka eegayaayo asxaab fara badan baa iminka halka ku qoran oo waxa weeyaan amal saciid cabdi igu horeyso iyo tumi cabdilaahi nuur iyo naadiye cali abukar iyo sidi suufi axmedi saciido ha saciido suufi axmed iyo aamina cumar nuur iyo faaduma xasan saqaawo iyo mulqayr munye cusmaan iyo asxaab fara badan oo ay ka mid tahay gini iyo xasan suufi iyo waxaa la yidhi amran maye amiin iyo muna maye cusmaan iyo saamiya muridi sheekh iyo jiija ikar cali iyo socdi cabdilqaadir shariif iyo deeqa maxamed shariif iyo raxma cali nuur iyo caasho cabdicasiis iyo xanaan xasan maxamed iyo xamdi naawe iyo maxamed xuseen muuse iyo waxaa la yidhi cadey shariif nuur iyo nasra qadar abukar iyo saara qadar abukar iyo caliye qadar abukar iyo maryan qadar abukar iyo sacaado qadar abukar iyo amal qadar abukar iyo samaan abukar iyo muumino waxaa la yidhi nuuno suufi xaaji iyo bibi abukar amiin iyo caali shariif nuur iyo ismaaciil maxamed iyo yaasir saciid iyo caadil cali abukar iyo cabdiqaadir munye cusmaan iyo maxamed cabdilaahi nuur iyo suldaan cabdilaahi nuur iyo xasan saqaawo iyo daadir xaaji cali iyo liban cali busuri iyo maxamed cabdicasiis nuur iyo farxiyo xaaji cabdulqaadir iyo maxamed ba xasan aweys iyo cabdilaahi cali busuri iyo ruqyo yuusuf maxamed iyo waxaa la yidhi yunis warsame sheekh cabdi iyo asxaab fara badan oo halkan ku qoran oo ay ka mid yihiin farxiye maxamed cali iyo amal cali muumin iyo maxamed nuur sharaawi cabdimajiid cabdi macalin iyo cabdilaahi cabdi wa- cabdiwaaxid ibraahin iyo maxamed maxamuud sheekh raawul iyo kamaal cabdulqaadir sheekh iyo nasrudiin raaga cali iyo maxamed muumin s- suufi iyo raaxo yuusuf aadan iyo hebo maxamed warsame iyo asxaab fara badan oo habaryar ramla iyo xaaji maaxi iyo aniso xaaji maaxi iyo shukri cali cusmaan ay ka mid yihiin iyo maxamed warsame sheekh cabdi akhyaara waraqaha oo aad noogu fara badan awood dadkaasi hamar iyo bogaadin bay u ciyaarayaan cabdistaax warsame sheekh cabdi iyo tumaa qadar abubakar oo is aroosay amaba aqal galay Een, asxaab badan baa imika halkan ku amaa'idahaye maxaad imika da- horaaq haysaa way hay aada u mahadsan tahay warqadda caruus tahniyad farxad labaa gacanteeda kusoo dhacda waxaa diraya baa layidhi dadka kale ah baa layidhi hooyo safiyo yacquub sanay iyo weliba waxaa layidhi hooyo kutubo ee cali xasan waxaa kaloo diraya baa layidhi kaamirmaan cabdulaahi calas yacko iyo sidoo kale waxaa diraya axmed xaaji xasan weriye ee maxamed abubakar xasan yabrow iyo waxaa diraya baa layidhi cabdi calas guure ee abshir cabdulaahi sheekh cumar iyo weliba ciilo waxaa kaloo diray baa layidhi cabdulaahi sheekh cumar iyo waxaa diray baa layidhi yaasiin cali qawaar iyo saciida maxamed iyo waxaa kaloo diraya baa layidhi farxiyo salaad iyo naciimo macali maxamed iyo weliba waxaa diraya baa layidhi cabdulaahi ul cabde cabdicasiis yabrow iyo cabdishakuur yabrow ee cabdirasaaq waxaa ka mid ah baa layidhi indho jacayl iyo abubakar macalin bunka iyo shukri ibraahim cali iyo nasteexa shariif xuseen iyo saciido turyare waxaana ay tahniyad caruus farxad leh u dirayaan baa layidhi aruuska iyo aruusadda baa layidhi cabdulaahi maxamuud iyo waa mulki cabdulaahi maxamuud iyo weliba ibraahim cabdulle maxamed oo aroskoodu ka dhacay magaalada capton ee dalka koonfur africa waxaana ay leeyihiin isku waara ubad qayrqaba kala hela
waayahay ma- farsamayaqaan injineer maxamed cabdillah cabdi sabaa iyo hooyo istaraad axmed nuur iyo abti cabdilqaadir iyo cabdirashiid iyo suldaan iyo cali axmed nuur iyo habaryar shukri iyo habaryar shumso iyo saynab iyo ardo iyo cureeji iyo naado iyo saafi axmed nuur iyo aabo cumar sheekh axmed iyo adeer xasi- adeer xuseen khaliif iyo maxamed khaliif iyo sheekh axmed iyo eedo faadimo iyo maryan iyo cambaro sheekh axmed iyo adeer maxamed iyo yuusuf iyo cali siyaad cabdulle iyo iyo eedo xaawo iyo xabiibo iyo Jami- jamiilo iyo ubax iyo siyaad jamiilo iyo ubax iyo siyaad cabdulle faarax iyo dhammaan reer siyaad cabdulle faarax baa hambaryo bogaadin waxay leeyihiin laka gaarsiiyo maxamed cumar sheekh axmed iyo fartuun cabdirasaaq siyaad oo meerkooda uu ka dhacay magaalada muqdisho iyagoo jooga sweden gaar ahaan magaalada gothenburg waaya warqada xigta ayaan raacsanayaa tahniyadu meher farxadla waxaa diraya baalele maxamed cabdulaahi cabdi sabaax iyo abdi maxamed cabdulaahi iyo waxaa diraya xirsi cabdulaahi wardheere iyo habaryar maryan madiine cabdulaahi wardheere caroole faarax iyo waxaa diraya baalidi habaryar abshiro muuse maxamed iyo maxamed cumar sheekh waliil iyo waxaa diraya baalidi awowe axmed eh, cumar sheekh waliil iyo sidoo kale elyaas cumar sheekh waliil waxaa kaloo diraya baalidi eh, cali cumar sheekh wiilal iyo waxaa kaloo diray bale burhaan cumar sheekh wiilal iyo yaxye iyo xaawaluul farxiyo ee xaliimo sacdiyo iyo weliba aamina zahra sihaam najma zaynab iyo maryan waxaa layidhi waxa ay tahniyad iyo bogaadin u dirayaan baa layidhi maxamed cumar sheekh axmed iyo weliba fartuun cabdirasaaq siyaad oo meherkooda ka dhacay magaalada muqdisho ayagoo jooga dalka sweden gaar ahaan magaalada gothenburg baa layidhi isku waara ubadqay qabo kala hela ayaanu leenahay annagana daacad oo haya waayahay een, bal- bal heeska aad noo soo qabanayso iminka muxuu yahay
waayahay waxaan soo qabanayaa hadhicin hajabin magool iyo waxaa ku looqeynayaa ee
gacan lug.
gacanlo kun iyo sagaal boqol lixdan iyo toddobadii ayaa dabcan heeskan la qabtay
Thank
habatido Voy inay hayada hurido Dirti dalan isaha habatido Kale laheshisay motay Ahda hajadi الله حبيبي حجابي حبيبي صاحبي يا أنت صاحبي يا أنت
jiraga waraabiyo xaliba mogol iyo cusmaan maxamed cabdulkariim gacanlow heeskii hadhicin ha jebin waxaan ku xasuusanayaa allahu naxariisto midhaha iskale miisigaba abwaanka weynaa sahardeed maxamed jabiyo kun iyo sagaal boqol iyo toddobiyo lixdankeena waa loo qabtay hase yeeshee himaatal kuma jire xuquuqda lahaanshaha furitaanka barnaamijka waxay u dhowrsan tahay allahu naxariistay suuganyahanka weynaa calid sugulle cigaal dun carbeed oo muusiga barnaamijka aynu ku furnay maqashimaya daale iskale